1900 UTC.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ah ee idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo weliba boggeena v o a somaali dot com subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa isniin shan iyo labaatanka bisha desembar ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandurey qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah bandhig ku saabsan wax soo saarka iyo ganacsiga dalka oo ka furmay magaalada muqdisho sanadkii afaraad ayaan qabanaynaa waa sanadka hadda ku sanadka afaraad waaye muhiimadda ugu weyn waxay tahay bulshada magaalada aan ku qabanay horta waa magaaladii ganacsiga oo muqdisho magaalo walbao soomaaliya waxyaaba ay caan ku tahay aa jiro laakiin magaalada muqdisho waxay caan ku tahay waa ganacsiga sidoo kale waxyaabaha aan diirad ku saarin oo muhiimiyadda u leeyahay waxay tahay adeegyada lahaaya ama adeegyada soo kordhayn dadka inay arkaan
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan beeraleyda degmada jawiil ee gobolka hiiraan oo sare u qaaday wax soo saarkooda qudaarta xilli qaybo ka mida gobolka ay fatahaado halakeeyeen waxaa kaloo dhegaysan doontaan kenya oo la adkeeyey ammaanka guud maxay haddaba sababtu tahay warbixin ayaan idinkaga haynaa qodobadaasi ayaad maqli doontaan hase yeeshee waxaa ka soo horrayn doonaa warkii ugu yaraan lixdan iyo siddeed qof ayaa ku dhimatay duqayn israa'iil ay ka geysatay bartamaha ghaza sida ay sheegeen shalay saraakiil caafimaad halka tirada askarta israa'iil ee lagu dila dagaalka dhammaadka toddobaadka ay gaarayso shan iyo toban wariyaal ka tirsan associated press oo ka agdhowaa cusbitaal ayaa arkayay falastiiniyiin walaacsan oo sida meydad uu ku jiro cunug yar iyo dhaawac kadib duqaynta xerada qaxootiga makaasi ee bariga deyr albalax gabar yar oo korkeedu uu wada dhiig ahaa ayaa u muuqatay mid miir beeshay mar jirkeeda laga hubinayay lafo jabay tirooyin cusbitaalka ah oo lasoo xiganayay goor si horreysay ayaa waxa ay sheegeen in lixdan iyo siddeed qof ee dhintay ay ku jiraan laba iyo toban haweena iyo toddoba carruura warbaahinta dowladda iiraan ayaa waxa ay sheegtay in ay u yeertay ergaga ruushka kadib markii moscow iyo waddamada carabta ay soo saareen bayaan wadajir ah horlaantii toddobaadkan oo ka soo horjeeda sheegashada iiraan ee jasiiradaha lagu muransan yahay ee gacanka faris sida ay sheegtay warbaahintaasi wakaaladda wararka ee iiraan ee irna ayaa waxa ay sheegtay in ergaga ruushka loo dhiibay sabtadii qoraal uu gaarsiinayo moscow taasi oo teheraan ay kaga soo horjeesatay bayaankii lixaad ee madasha iskaashiga carabta iyo ruushka ee morocco ka soo baxay ee ahaa in xal nabadeed lagu xaliyo khilaafka u dhexeeya iiraan iyo imaaraadka carabta ee dhinaca jasiiradaha irna ayaa ku warartay in wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan xuseen amirab durahin qadka telefoonka uu ugu sheegay dhigiisa ruushka in ixtiraamka madax bannaanida iyo wadajirka waddamada ay ka mid tahay mabaadida asaasiga ah ee xiriirka ka dhexeeya qaruumaha dowladda indoneesiya ayaa waxa ay u sheegtay v o a in ay baarayso qarax dhimasho dhaliyey oo ka dhacay warshadda lagu magacaabo nikel oo shiinuhu uu leeyahay oo ay ku dhinteen siddeed u dhashay indoneesiya iyo shan u dhalatay shiinaha oo shaqaale ka ahaa ayna ku dhaawacmeen ugu yaraan afartan iyo lix qof wasaaradda isku xirka badaha iyo maalgashiga ayaa waxa ay ku baaqday in baaritaan dhabah lagu sameeyo sababta keentay qaraxaasi ka dhashay warshadda birta ee jasiiradda sulawesi ku-xigeenka isuduwaha maalgashiga iyo macdanta ee wasaaradda isku xirka arrimaha badaha iyo maalgashiga sebtian herio seto ayaa v o a u sheegay in koox iyadu ka socota wasaaradda ay u safrayeen goobta si loo hubiyo in dhammaan dhinacyada wax ka qabashada shilkani ay ku salaysan yihiin qorshaha ama habka marowali industrial park ee indonesia ayaa waxay sheegtay in qaraxu uu dhacay mar shaqaaluhu ay dayactirayeen qeybta wax dhalaalisa ee warshadda afhayeenka dedi corinovan ayaa v o a u sheegay in afartan iyo lixda qof ee dhaawacmay ay ku dhaawacmeen uumi kulul oo intooda badanna weli ay ku jiraan baaris caafimaadda warkiina dhegeystayaal waa naga intaas ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ka bilowday bandhig ganacsi oo socon doona muddo saddex maalmooda waxyaabaha diiradda lagu saarayo bandhiggaasi ayaa waxaa ka mid a kor u qaadista wax soo saarka dalka gaar ahaana dhinacyada beeraha xoolaha iyo kalluunka madasha ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa doodo cilmiga waxaana ka qaybgelaya sharikadaha dhanka ganacsiga ugu waaweyn soomaaliya haddaba wariyaha v o a muqdisho cabdicasiis barrow ayaa ujeeddada bandhigaasi waxa uu ka wareystay injineer cabdisataar carabow oo ah aasaasaha hay-adda waddaniga ah ee somaali trade show ee bandhigaasi soo qabanqaabisay runtii bandhig ganacsiga soomaaliyeed wuxuu ku soo aaday sanadkiisa afaraad inta badanna waxaan sanadkan xoog ku saaraynay in wax soo saarka beeraheena iyo waxyaabaha aan isleenahay ganacsiganu ku tirsan yahay in sare loo qaado lasoo bandhigo sidoo kale ganacsada soomaaliyeed adeegyada bixiyana inay halkaas afkaar iyo fikrado cusub oo ganacsiga isku weydaarsadaan aqoon isweydaarsiina qeyb u ka ahay bandhiga sanadkan ganacsiga soomaaliyeed qeybo kala duwan ayaa lagu soo bandhiga oo ilaa gaaraysa ilaa sideed iyo toban qeybood oo ganacsiga soomaaliyeed ka mid ah iyo shirkado kale oo ah dhinacaas ku lamaan oo waxaa jireen adeegyada sida bangiyadoo kale iyo qeybaha la halmaalo iyagana iyo tale iyo shirkadaha isgaarsiinta dalka oo qeyb weyn ka ahay maanta inuu qabsoomo barnaamijkan sanadkiisa afraad sideed iyo tobanka waxyaabood oo sida gaarka ah looga hadlay ama lasoo bandhigaya maxaa ka mid ah waxaa ka mid a wax soo saarkii beeraha waxaa ka mid a sidai bulshadayna uga faa'iidaysan lahayd qeraad kheyraadka baddayna aan leenahay sidoo kale waxaa aad dad kasoo qeybgal uga hadleen in dhinacyada sektarada aadka muhiimka soomaalida inay maalgashi ku sameeya hadday noqon lahayd xoolaha nool iyo qeybaha kale as leenahay kalluumaysiga iyo beerahaba in wax soo saarkeena si loo kordhiyo bulshadeenana in dhaqaalo ay ka faa'iidaystaan maadaamay suuq cusub ku biirayaan inay ganacsiga soomaaliya looga fikiro ganacsi ka tallaabo dheer ganacsiyada kale wax soo saarka bulshadeena ay maxaa lahay sare loo qaado marka sanadkan wuxuu kusoo aadaya bandhigi waxyaabaha cajiibka marka laga soo tago qeybaha xoogga la saaraya wuxuu kusoo aadaya wadankii oo ku biira bulshada bariga africa oo iyadana meel fiican maraya sidoo kale wadankeena oo dinacsinta ayadana waxaa aad looga hadlaya qeybahaas inay muhiim u tahay sektarada maanta ama qeybaha kala duwan oo ay maanta badeecadaha soo soo bandhigayeen waxyaabaha kaloo cajiibka ah ka mid a oo halkaa lagu soo bandhigay shirkadaha ka shaqeeya horumarinta ganacsiga ama latalinta ama maalgashiga qeybaheeda kala duwan oo iyadana afkaar cusub iyo adeegyo cusub halkaa ku bandhigayeen marka qeybo kala duwan aada muhiim ahaayeen waxaana ugu gal laheen madashan ganacsiga sanad walbaba waxyaabihii ugu dambeeyey inay shirkadaha soomaaliyeed soo bandhigaan isu bartaan qiimo dhimis ay sameeyaan dhallinyaradan ay ka helaan fursado hadday noqon lahayd shaaq abuurkii hadday noqon lahayd wax loo yaqaano in talooyin ay ka helaan ayaga naftigooda ay qayb ka noqdaan ganacsiya yara inay abuurtaan iyo afkaarta lala wadaagaya marka warka aad ayuu muhiim u ahay maanta waa gartay waxaad ii sheegtay inuu muhiim yahay bandhigan ganacsiga soomaaliyeed ee somaali trade show ka hay-ad ahaana aad idinku soo qabanqaabiseen bal waxaad iiga warantaan bandhiga noocaana inaad qabataan saddex sano maxaa muhiimad ah uu leeyahay maxaase faa'iidaaho ilaa hadda ka yimid runtii sanadkii afraad ayaan qabanaynaa waa sanadka hadda kusoo aada sanadka afraad waaye muhiimadda ugu weyn waxay tahay wa bulshada magaalada aan ku qaban horta waa magaaladii ganacsiga oo muqdisho magaalo walba soomaaliya waxyaaba ay caan ku tahay aa jiro laakiin magaalada muqdisho waxay caan ku tahay waa ganacsiga sidoo kale waxyaabaha aan diirada ku saarin oo muhiimiyadda u leeyahay waxay tahay adeegyada lahaaya ama adeegyada soo kordhayn dadka inay arkaan sigoo ganacsigeena u noqda ganacsi taaban galo dadkana macluumaad u helaan markaasna islamarkaasna qiimadamiska helaan sidoo kale waxaa jiran oo ku lamaanaay in shirkadaha soomaaliya talooyin laga siinaya inay noqdaan shirkado wax soo saarkooda kordhiyo oo in ka badan boqol sano se u jiri lahaayeen laga shaqaysa si loo joogtiyo shaqooyinka qabanaa shirkadaheena soomaaliyeed waxaa aad ugu yar in la helo shirkad boqol sano jirsato waxaa talooyin laga siinaya marka ganacsiyada ay bilaabaya maanta inuu noqoto ganacsi taabagalo oo qarniyo sii jiro taas oo qayb weyn ka qaadanaysa shaqa abuurka dhinac walba madalba sidoo kale waxyaabaa aad ku muhiima waxaa ka mid ah inay dadka aqoon iswadaarsi marka laga soo tago waxay tahay inay isku bartaan hadday noqon lahayd ganacsatada siyaasiyiinta aqoon-yahanada qeybaha kala duwan ay kala qaataan talooyin iyo cidda maanta jecel inay kusoo biirto ganacsiga soomaaliyeed in talooyina ka helaan ay wadooyin fudud ay u mari karaan marka iyadoo maxaa lahay ka faa'iidaysanaya dadka guulaysta oo maanta ganacsiyadooda ama adeegyadooda ay soo bandhigaan waxaa ku jira shirkado waaweyn oo mashaariic waaweyn dalkan ka fuliyo oo ka mid yihiin hay-adaha bangiyada sidoo kale ay ka mid ahayn sectorka telecommunicationka iyo hay-ada ka shaqeeya dhismooyinka iyo kuwa ku shaqeeya kuwa ka shaqeeya horumarinta waxyaabahan loo yaqaana cadceeda shaqeeya marka badan aan lasoo koobi karin oo ahay marka qofka u baahana talooyin oo heli kareen dadka kalena waxay heli kareen afkaar cusub dad qaarkood waxay heli kareen wax loo qiima dhimislooda qaarkoodna waxay helaayeen abaalmarino ay shirkadaha bixinaayeen ay ka mid yihiin tababaro filash inay helaan oo qayb weyn ka qaadanaysa inay ganacsiga si sahlan dhalinyarada ugu soo buur ugu soo biiraan waxna soo kordhin karaan waxna kororsan karaan waa gartay waxaad tiri dhinaca beeraha wax soo saarka kalluunka iyo arrimahaasa si gaara loo aaday si wax soo saarka dalka uu macno u yeesho waxaad ogtahay soomaaliya saameyn waxaa ku yeelatay isbeddelka cimilada oo marna abaaraa lagu jiraa marna fatahaadaha dadkii saameeya oo beeraleyda saddexdii sane ee ugu dambeeyaba arrimahaasi way ka cabanayeen arrintaas maxaa la iska yidhi
doodaha berita ayay qayb weyn ka noqon doontaa oo lasoo gabagabayn doontaa in mawaadiicdaas aad loogu lafaguro inay aada looga hadlo isbedelka cimilada aan ognaa saameyn weyn inuu ku lahaado dhaqaalaheena iyo nolosheena dhinac walbaba waxaa isleeyahay quburo arrimahaas ku takhasuseen ayaa talooyin guud ka bixin doono ma inaan ka faa'iidaysano teknolojiyada casriga lana jaan qaadna dunidan duruufaha kaliya annaga isbedelka saameynta qayb weyn oo naga saameeyay laakiin haddana waxaan u baahanaa inaan la qabsanno nana kana faa'iidaysano teknolojiyada casriga hadday noqon lahayd hanaanka waraabinta beeraha
kaasina dhegeystayaal waxauu ahaa injineer cabdisataar carabu oo ah aasaasaha hay-adda wadaniga ee somaali trade show wuxuuna u warramayey cabdicasiis barrow haatana hiiraan deegaano dhowra oo ku yaala gobolka hiiraan oo ay ugu darayd beledweyne ayaa waxaa si aada u saameeyey fatahaado uu webiga shabeelle markaasi uu sameeyey gugii iyo deyrtii sanadkan fatahaadahaasi ayaa waxay baabiyeen dhulbeereed baaxad weyn hase yeeshee degmada jawiil oo ka mid a degmooyinka gobolka hiiraan ayay beeraleydu sheegeen in wax soo saarkooda sanadkani uu saa'iday jamaal axmed cusmaan oo dhowaan booqda jawiil ayaa warbixintan nooga soo diray
magaalada beledweyne bartamaha soomaaliya waxaa sanadkan markii labaad ku fatahay webiga shabeelle kadib markii roobab mahiigaan ahi ay ka da-een soomaaliya iyo weliba dalal kala dariska fatahaadaha dhacay waxa ay saameeyeen beeraleyda magaalada oo waxaa yaraaday dalagyadii ay beeran jireen laakiin deegaanada u dhowdhow magaalada beledweyn beeraleyda ayaa sheegaya in wax soo saarkooda uu fiicnaaday degmada jawiil oo qiyaastii soddon kilomitir u jirta magaalada beledweyn ayaa sheegaya in khudaarta ay soo saaraan ay u dhoofiyaan magaalada beledweyn iyo deegaanada kale oo ka tirsan gobolada mudug iyo galgaduud ee deriska la ah gobolka hiiraan cabdicasiis maxamed xasan waxa uu ka mid yahay beeraleyda degmada jawiil waxa uu sheegay inay ka badbaadeen fatahaadaha oo ay bad qabaan sidoo kalena ay beerahooda ka faa'iideen roobka da-ay saameyn uu ku yeelatay beerahay hoose oo kuwan aan ahayn kuwan oo webiga qarkiis ku yaallay oo kale saameyn ku yeelatay beerahanna waxa ay uga fakadeen ay tahay ceelal waa beera lagu waraabiya ceelal sida aad arkaysid b motoorkaasa kacsan haantaasaa marka biyaha lasoo saaraa sidaasaana beerta lagu waraabiya beer xilli roobaad sugta ama webi lagu waraabiya maaha isbeddelka cimilada ayaa saamaysay beeraleyda iyo xoola dhaqatada gobollada dalka soomaaliya kuwaasoo xilliyada dambe marna la kulma abaar marna la kulma fatahaad dadka ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa sheegaya in fatahaadda sanadkan dhacday aysan ahayn mid ay war u arkeen tan iyo kun sagaal boqol kow iyo siddeetankii degmada jawiil waxaa ku sugan dhinaca kale dad fara badan oo ka soo barakacay magaalada beledweyn oo fatahaadda webigu uu saameeyey qaar ka mid a dadka juwiil ayaa usoo barakacay waxay sheegeen inay ka faa'iidaysanayaan wax soo saarka beeraha jamaal axmed cusmaan v o a juwiil hiiraan soomaaliya
dalka kenya ammaanka ayaa aada loo adkeeyey xilli inta badan shacabka ay u dabaaldegayaan munaasabadda ciidda masiixiga waxaana jirta cabsi laga qabo in gobollada qaar sida gobolka xeebta ku yaala ee laamwa ay beegsadaan kooxaha argixisada ah meelaha ammaankooda la adkeeyey ayaa waxaa ka mid ah magaalada caasimadda ah ee nairobi khatar maxamuud xareed ayaa warbixintan noo soo diray magaalada caasimadda ah ee nairobi ayaa ka mid ah magaalooyinka xilligan ammaanka aadka loo adkeeyey iyadoo ciidamo gaar ah la geeyey goobaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan sida suuqyada ay dadku xiliyadan ay ka dugaamaysanayaan suuqa soomaalida isliya ee magaalada nairobi toddobaadyadii ugu dambeeyey aad ayuu sare ugu kacay mashquulka ka jira suuqa iyadoo ay suuqa soo buuxdhaafiyeen kumanaan dadka ka dukaamaysanaya suuqa xaafadda islii waxaana suuqa islii uu ka mid yahay xilligan meelaha ammaanka aadka loo adkeeyey haddaba waa sidee xaaladda amni ee suuqa soomaalida islii ee magaalada nairobi ee xilligan cumar ibraahim xuseen xogeyaha ganacsatada suuqa islii ayaa sharaxaya xiliyadan krismaska oo xilliga sidaan oo kale oo taarikh labaatan iyo afar labaatan iyo saddex ilaa labaatan iyo shan laga gaaray waa wakhtiga suuqyada ay aad u kacsan yihiin dadka ay shobbinka ay aad u samaystaan dadka waddamada deriska iyo waddanka gudihiisaba waxaana u sababaa ciidda gaalada oo krismas la yihahdo xilligaasa maaragtay dad badan ay maaragtay islii shobbing u imaadaan alaabo kala duwan wax kasta isliya laga helaa iyo qiimo jaban oo wanaagsan marka waxaad aragtaa suuqa inuu buux dhaafay waddada ay buuxsantay gawaarida maarata zaxmada badan marka annagoo guddiga ganacsi haddaan nahay waxaan ku talagalnay xilligan in xilligaas krismaska oo seasonkan hayka ah inaan amniga sugno waxaan kala hadalnay laamaha amniga waxayna noo xaqiijiyeen inay maarata ay xaqiijin maarata ay sugi doonaan ammaanka iyo dhammaan suuqyada eriyada maarata shoppingka maarata first avenue khaasatan general yusuf xaaji avenue oo waddadan oo koowaad oo halbowlaha u ah suuqa islii in maarata amniga ay sugayaan traafiga maarata askarta maarata traafiga ay soo kordhinayaan marka shirki aan la galnay waxay noo ballan qaaday in amniga uu sugnaan doono iyo xilliga maarata oo sanadka cusub markuu soo galaya sidoo kale inay maarata amniga sugi doonaan sababtoo ah xilliyadaas ayaa ugu badan xilliyada maarata ay maarata tuugada dadka maarata dhacdooyinka badan oo dadka waxay rabaan waxay maarata sanadka cusub ay ku gudbaan mase dhaqaale raadi mase tuugnimo mase wax badan amni darro badana yaa maarata la filaya inay dhacdo xillidaas marka waa taxadirkaasaan ka samaynay sanadka cusub bilowgiisii iyo ilaa ilaa krismaskan lagu jiro marka xillidan taarikh waxaad aragtaa islihiisaay maarata soo u buux dhaaftay sababtaasaana u sababa in iyagana laamaha amnigana waa noo xaqiijiyeen marka tan kalena waxaa waa xiliyada maarata suuqu ku xisaabtamaya inuu ganacsiga kor u kacayo oo xiliyada ciidda xiliyada maarata fasaxa krismaska oo seasonka xiliyadaasa ugu wanaagsan suuqa hata islii ay dadka ay ku xisaabtamaan ay dhahaan oo xisaab xirka dadka inay xisaabta xirtaan oo fasax yar ay helayaan ganacsiga wixii sanadkan maxaa shaqaysa la dhahay xilligaana maarata inkastoo sanadkan sanadihii kale uu ka duwan yahay doolarka iyo sicirka doolarka gobollada kale ee dalka gaar ahaana gobolka laamu iyo gobollada kale ee xeebta ku yaala ayaa ka mid ah meelaha ay dowladdu ammaanku aadka u adkaysay xilligan sida laga soo xigtay ciidamada ammaanka ee dowladda kenya ayaa ku guulaystay inay wiiqaan weeraro ay maleeshiyaadka al-shabaab ay damacsanaayeen inay ka geystaan qaybo ka mid ah gobollada xeebta ee kenya gaar ahaana gobolka laamu khadar maxamuud xareed v o a nairobi
barnaamijyo isugu jira ciyaaro iyo waxbaris ayaa waxaa loo sameeyaa dhallinyarada iyo caruurta soomaalida magaalada toronto ee dalka canada xilliyada ay fasaxa ka yihiin iskuullada barnaamijyadaasi ayaa muhiimadooda lagu sheegay kuwa lagu badbaadinayo dhallinyarada si ay markaas uga fogaadaan falalka aan wanaagsanayn haddaba weriga v o a kanada xuseen nuur xaaji ayaa waxaa arrimahaasi uu ka wareystay maxamed cilmi oo ka tirsan ururka sola oo ah urur ka shaqeeya arrimaha ciyaaraha iyo horumarinta dhallinyarada
asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu xuseen waa mahadsan tahay sida aad iigu soo dhoweysay v o a talabaad cayaaraha aan qabanno waxay isugu jiraan cayaaro basketball ah iyo cayaaro sokor ah sokorka oo qaybo kala duwan ah kubadda cagta oo qaybo kala duwan ah waxaan qabanaa ilmo yaryar dad waaweyn iyo waxaan qabnaa dad teenager ah iyo twelve years jiro ta kale waxaan kaloo qabanaa basketball oo aan u qabanay afar tiim oo nawaaxiga torono iyo ontario ka tirsan waxaana koobkii qaaday kooxda sinkey muhiimadda maxay tahay marka ciyaarahan aad u qabataan muhiimadda cayaaraha aan u qabanno marka ugu horeyso qofka markuu leeyahay jir dhisan ayuu caqligiisan saxan yahay waxaa muhiimana qofka biniaadanka inuu jirkiisa dhiso caafimaad ayay u tahay marka koowaad talabaad ee muhiimka ah ee cayaarahan u qabanno waxay tahay in maalmahan fasax la yahay caruurtii gacanteenna ay ku jiraan oo aan macnaha gacanteenna ay ku jiraan waxaan ka wadaa waxay tahay haddii caruurtii annaga aanan aan gacanteenna ku haysanin qof kale ayaa noo haynayo waxaana dhici karto inay ku yimaadaan caruurtii dilal inay ayagii isdilaan in ayagii la dilo inay maaragtay meelo xun oo aan annaga dhaqan iyo diinba u lahayn ay ka dhacaan muhiimadda taas waay oo caruurtii inaan mashquulinno waa tahay maxamed ilaa hadda ma jiraan wax miro dhala oo ka soo baxay cayaarahan a qabataan oo ku saabsan ee badbaadinta dhallinyarada ha generationkii ugu horreeyey way jiraan oo gacanta lagu hayay inta badan jaamacadihii qaar dhammaystay iyo qaar jaamacadihii ku jiro iyo qaar ku xiran weli ummaddii dhaqankii diintii iyo waxaan arkaynaa faa'iido badan caruurtii oo aan gacanta ku haynay waxaan aragnay in aysan maaragtay jid qaldan marin qaarkood jaamacad ka baxeen qaarkood ay heleen scholarshipyo waxaan aragnay howshii aan qabanay waxaan helnay mirodhal oo ah in caruurtii annaga aan tababarnay ay maanta ayagii ay wacyigelinayaan ay gaareen awood ay ku qabtaan ayaga naftirkooda tournamentigii oo ayagii ay sii badbaadiyaan jiilkii kale oo ku xigay taasna oo ah mid aad muhiim u ah annagana na farax gelinayso ummadda soomaaliyeed na farax gelinayso diintoodana ay ku badbaadayaan caqligoodana uu ku badbaadaya waa tahay maxamed ugu dambeyntii waxaad iiga warantaa bal marka laga soo tago cayaaraha iyo wacyigelinta la xiriira ma jiraa barnaamijyo kale oo dhallinyarada lagu horumarinayo oo aad samaysaan haa way jiraan barnaamijyo kale oo lagu horumarinayo way jiraan dhallinyaradii jaamacadda dhiganaysay iyo kuwii dhammaystay ayaa haddana waxa ay sameynay in aada aan ku xirxirnay oo ay aan shaqooyin u raadinay oo ah sida maaragtay tutorinka oo macnaha homewogyadii caruurta kale ay ka saacidaan ayna ku qaataan lacag oo ay shaqo ka dhigtaan barnaamijyo kaleeto oo dhalinyaradii xataa basketka iyo koojajkii iyo wixii aan u raadinay meelo ay ka helaan shaqo oo shaqadaasna ay tahay shaqo oo maaragtay afarta bilood iskuulka xiran yahay cunugiina lagu ilaaliyo at the same timena cunugii asagoo shaqadii ku jiro haddana kuwii ka yaryaraa uu maaragtay xisaabta iyo iyo sayniska iyo waxaas uu ka caawinayo oo homework uu u samaynayo at the same timena sportigsiina lagu jiro dhinacii waxbarashadana aan la hilmaamin oo maaragtay homework iyo awooddii ay lahaayeen caruurta ay oga faa'iideynayeen caruurta kale ka yar jiilka yaryar ee soo kacaya
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa maxamed cilmi oo ka tirsan ururka soola ee ka shaqeeya arrimaha ciyaaraha iyo horumarinta dhallinyarada waxaana uu u waramayey wariyaheenna kanada xuseen nuur xaaji qaar ka mid a dadka ka safra garoonka duuradaha ee magaalada kismaayo ayaa cabasho ka muujiyey dhibaatooyin ay ku sheegeen inay kala kulmaan sharikadaha bixiya adeegyada duulimaadka ee kismaayo wariyaha v o a uga soo warrama kismaayo aadan maxamed salaad ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay maarayaha garoonka duuradaha ee kismaayo cabdirasaaq aadan inshaar aadanow aan kula kaftamo weli may kugu dhacay inta tigid laguu guhayay haddana lagu baadiyey eelaanka eelaanka aad bay u dadaalaan khaladaadna way leeyihin oo arrinkaa ka dhawaajisay yaa marmar ka dhaca laakiin annaga eeraboor ahaan koontarka hadday diyaaradda kontonqaad tahay ama sandoqaad tahay koontarka wuxuu u furan yahay konton qof oo rikaab ah in security-ga iyo airline-ka iyo dadka hawshaas ku shuqol leh inay kontonkaas soo sii daayaan way dhacdaa marmarka qaar in diyaaraddii konton ama soddon loogu talagalay labo ama saddex dheeri ah lasoo xareeyo way dhacdaa marka annaga waxaa mas-uuliyad naga saaran xitaa hadday lacalla iyo si kale ay ku baaqato mise cillad farsamo ay jirto ay baaqato rakaabkina lasoo xareeyey dadkii soo xareeyey airlineka ah inay dib u daabulaan dadki ayna bixiyaan maxay aheeday inta saacadee meesha uga dhuntay qofkii hadduu codsado tikidkiisa in loo celiyay lacagtiisa in ay u celiyaan inta qofka meesha uu joogo xuquuqdiisii hadday tahay saacad qado hadday tahay saacad quraac in quraacda iyo qadadii la siiyo waayo waajibna saara marka
waa tahay marka maareye dhinaca dhobley oo kale marka maxaa caqabadoo marka taagan hadda oo aada og tahay dhobley caqabad waxaa jirto saad la socotaan diyaarad yari isbuuciiba laba mar bay baxdaa waxaan ku dadaalaynaa hadda wadahadal noo socdaa oo miis furan wadahadal noogu socdaa sida saddex iyo afar triib wiigii isbuuci ee u geli lahayd yaa hadda wadahadal noo socdo taa iyadana waktiga dhow waxaan filaynaa in maaragtay ay noo hirgasho arrinta dhowble marka xaaladda intaasun baan ka dhihi karaayo diyaaradahaas yar awgood moogii xillad kale kama taagno
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa maariyaha garoonka duuladaha ee magaalada kismaayo cabdirasaaq aadan inshaar waxaana u waramayey waryaheena aadan maxamed salaad haatana xaggii muusiga ayaan jaleecaynaaye waxaan idin soo qabananaa codadkii cabdiqaadir xasan nageeye iyo faadimo axmed dhimbel
adigaygu girto golxubada faysi oo ilagaday gudumo gudubtayda qaadi marka markaan gaari gaadha marka markaan gaari gaadhaad gudcir mara rawliyo goliga cararte goliga cararte allahi gargaare allah allah allah
heestaasi codadkii cabdiqaadir xasan nageeye faadimo axmed dhimbel waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay xusuusay waayo waayo iyadoo heestu ay ka mid tahay heesihii waagaasi la qaadi jiray waayo waayo waxaan ugu dambeysay idaacaddeenii saaka iyo caalamka intaan mar kale kulmi doonno waa aniguah ibraahim xasan daandure iyo udilla sidaa iyo nabadgelyo
halkii aad igeysaa guulaygu keenin